halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee kow soddonka sagaaliyo tobanka mitrban iyo f m yada magaalooyinka qaar caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroor isniin ah bisha maarsanon waa labaatan sannadka labada kun toddoba iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
maalintaas waxaa lagu yidhi caawa lagu qaadayaa baa lagu yidhi oo duunta lagu saarayaa markii ay hadda dhimanaysa saddex habeen ka hor wayla soo hadashay caawana la qaadayaa baygu tidhi waxaa ii xigtay galabtii in laygu yidhi iyo maqaariibtii gabadhaadi waa meyd
taasi waxay ahayd hooye sahre cismaan canshuur oo dhashay gabar ka mida dadkii qaxootiga soomaalida ee diyaaraddu ku dishay dalka yeman waraysi ayaannu idinkaga haynaa qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah warar kale oo dheeraad ah oo ka soo baxay duqayntii yeman ee lagu dilay soomaali qaxooti ah maraykanka iyo saaxiibadooda yurub oo mugdisoo kala gelayo ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka laba sarkaal oo sare oo ka tirsan dowladda maraykanka ayaa lagu wadaa inay maanta ka marakacaan haddii ay run ahayd iyo haddii kaleba eedaynta uu madaxweyne donald trump ku eedeeyey in maamulkii madaxweyne obama uu dhageystay taleefanada daarta trump ee magaalada new york agaasimaha hay-adda f b i da james comi iyo madaxa hay-adda amniga qaranka admiral michael rogers ayaa isniinta maanta ah uga jawaabi doona su-aalooyin guddiga sirdoonka ee aqalka wakiilada waxaana ay sheegi doonaan waxa ay ka ogyihiin sheegashada hadalka madaxweynaha muddo laba toddobaad ah madaxweyne trump ayaa diiday inuu ka laabto eedeymaha uu u soo jeediyey madaxweynihii isaga ka horreeyey ee maraykanka barag obama eedeymahaasi oo ahaa in taleefanadiis la dhageystay ayaa waxaa diiday afhayeenka aqalka wakiilada paul rayan iyo xildhibaano sare oo ka tirsan labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga
dagaal qaraar ayaa ku dhex maray magaalada dimashiq ee caasimada dalka suuriya ciidamada dowladda suuriya iyo xogaga mucaaradka axadii shalay dagaalkan ayaa ka dambeeyey kadib markii ay maleeshiyaad ka tirsan kooxaha mucaaradka weerar lama filaana kusoo qaadeen qeybaha ay dowladdu ku xoogan tahay magaalada dimashiq iyagoo adeegsaday godod dhulka hoostiisa ah oo ay soo qoteen hay-adda xuquuqda aadanaha suuriya ee fadhigeedu uu yahay magaalada london ayaa sheegtay in mucaaradka ay weerarkooda ku bilaabeen laba baabuur oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa iyo dadka iyagu isqarxa waxaa kaloo ay kooxdani sheegtay in xogaga mucaaradka ay qabsadeen dhismooyin ay leedahay dowladda oo ku yaala degmada lagu magacaabo jobar ee magaalada dimashik ciidamada dowladda ayaa adeegsaday diyaaradaha dagaalka goobjoogayaalna waxay sheegeen inay diyaaraduhu rideen in ka badan soddon gantaal oo ay ku garaaceen aagaga mucaaradka ay ka dagaalamayeen ee magaalada dimashik
subax wanaagsan dhegaystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington aan ku horreyno weli waxaa xeebaha dalka yemen ku soo caarinaya meydadka dadkii badda ku daatay kadib markii jimcihii doon ay saarnaayeen lagu weeraray marinka baabalmandab ee badda cas iyaga oo ku sii jeeda waddanka suudaan dhinaca kalena isbahaysiga uu sacuudiga hogaamiyo ayaa sheegay inaanay iyagu mas-uul ka ahayn weerarka tahriibayaasha soomaalida lagu laayay warbixintan waxaa inoo diyaariyey wariyaheenna jacfar kuukay meydadka ilaa saddex ruux oo hor leh oo ah qaxootigii soomaalida ahaa ee lagu weeraray badda gobolka xudayde ee dalka yemen ayaa xeebta laga soo helay inkastoo ay jiraan kuwo kale oo weli dhimasho iyo nololba aanan lagu haynin waxaana dadkaasi maqan ka mid a hooyo iyo labadeeda canuug intii soo badbaaday ee dhaawac aan qabin oo tiradoodu ay gaarayso toddobaatan iyo lix dhallinyaro wada ah waxaa lagu xidhay xabsiga dhexe ee xudayde loomana oggola inay isgaarsiin adeegsadaan si xaalkooda loo waraysto sida uu ii sheegay doctor aadan xirsi cabdalla aadan jarmal oo hay-adda laanqayrta cas ka howlgala dadkaasina booqday waxaan soo arkay lix iyo toddobaatan qof oo dhallinyaro inama ah oo da'doodu ay gaadhayso afar iyo toban ilaa koob iyo labaatan ka ugu weyn marka waxaanay ku sugnaayeen sijina markasiga ama jeelka weyn ee cudeeda i o m tuna ay mustayaal iyo u dhigtay magaran furaashiye iyo waxaa iyo barkimooyin iyo saddexdooda waktina ay wax ku siisaa isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ee dagaalka kula jira xuutiyiinta yeman waa uu iska fogeeyey inuu isagu weerarkaasi ay soomaalida ku dhinteen fuliyey afhayeenka gaashaanbuurtaasi jenaraal axmed casiiri ayaa sheegay in ciidamadoodu aanay wax dhaqdhaqaaqa samaynin maalinta ah uu weerarkaasi dhacayay hadalka casiiri ayaa yimid saacado kadib markii wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya cabdisalaan hadliya cumar uu sacuudiga ka dalbaday in uu baaris ku sameeyo ciddii ka dambeysay dhacdadaasi taasoo dadka qaarkood ay u arkeen dalab aan meesha ku jirin maadaama farta tuhunka iyaga ay ku wajahan tahay sida uu sheegayo aadan sheekh xasan xuseen ashari oo baara arrimaha geeska afrika kuna sugan dalka norway arrintaasu sax wey waa arrin jiri karto oo cabsideeda leh haddii dhinacyada meesha isku haya mid ka mid ah ba uu yahay dhinaca adigana aad ka sugaysid inuu cadaalad ku sameeyo ama aad ka dalbato laakiin arrinta ka muhiimsan ayaa waxay tahay sida la ogyahay taxaalufka ama isbahaysiga ee carabta ee dowladda sacuudiga hogaaminayso oo loo yaqaano meesha ka dagaalgala run ahaantii dowladda soomaaliya saaxiib ay la tahay isbahaysiga ayay dhinac ka tahay marka haddii dhacdooyinka noocaasa ay dhacaan waxaa laga rabaa dowladda adiga markaasi isku isku isbahaysiga ay tihiin inay cudurdaar ka bixiso raaligelina ay ka bixiso marka isbahaysiga ilaa hadda sida aad adigaba xustay way inkarsan yihiin arrintaas waxay leeyihiin anaga wax dhaqdhaqaaq ahoo maalinkaas aan samaynay ma leh laakiin guud ahaan dowladda soomaaliya diblomaasiyadeedii oo hadda ay bilowday waxaa u furan in ay nimankaasi si xoog leh ula xiriirto doontan oo lagu weeraray meel qiyaastii toddobaatan mayl u jirta xeebta gobolka xudayda waxaa saaraa boqol iyo shan iyo afartan tahriibayaal soomaali ah iyo shan naaquudayaashii doonta ah oo u dhashay dalka yeman waxaana jira tiro aad u yar oo dhaawac ah oo hadda lagu dabiibayo isbitaallada xudayda sida uu xaqiijinayo doctor aadan xirsi cabdallah oo isbitaallada ku soo wareegay shanta qof ee aan soo arkay waxay ahaayeen saddex hablood iyo laba wiil labada wiil cusbitaal bay wada yaaleen laba habloodna cusbitaal inanina waxay taallay cusbitaal gaar ah dadku waxaa ku yaalay yacnaa rasaas bay u badnaayeen dhowr kan qof ee aan ugu tegey dhakhtarka ee markaa nool ilaa shan qof waxaa ku yaalay rasaas mid la mid isaga waxbaba kuma ool oo yacnaa jidhkiisa iyo burigiisa iyo wuu aad u wanaagsanaa haddana yacnaa resbaratory closid bu ayo waxaa mala ku dhacay yacnaa dadkii iyo foosta ku dhacday aa garan maayo dadkii ku nafwaayey weerarkaasi dhacay habeennimadii jimcaha oo xudayde la gaarsiiyey ayaa waxaa loo waayey qaboojiyayaasha meydka lagu xafido oo ku filan waxaana badankooda la geliyey kuwa khudaarta iyo kalluunka lagu kaydiyo ilaa inta laga aqoonsanayo
dadka aan arkay ee indhaha saaray waxaa weeye laba iyo afartan gaadhaya kor iyo toban ka midi cusbitaalka tooro la yidhaaha ee xudeeda ayay yaaliin oo tallaagaday ku jiraan koob iyo soddonna meel magaalada xoogaa darafkeeda xagga koonfureeda oo kalluunka lagu iibiyaan inugu deeqay hoolalka waaweyne tallaagadaha le kalluunka iyo waxaa lagu xereeyay waayo ay sababtu tahay iyagiiba islaynayo tallaagadahoodiibaa mayd ka buuxaa dadka qaar waxa ay qabaan dareen la xidhiidha in falkaasi ay geysteen dhinacyo ka baxsan isbahaysiga ku duula yeman kuwaasoo ay dhici karayso inay dana siyaasadeed ka leeyihiin xasuuqaasi qaxootiga soomaalida ah loo geystay sida uu qabo aadan sheekh xasan xuseen ashari oo baara arrimaha geeska afrika xuutiyiinta laftooda ayaa suurtagal tahay in ay diyaarado ama qaabab kale loo caawiyey in iyaga sameeyeen si ay u kala wiiqaan isbahaysiga dowladda soomaaliya iyo sacuudiga ka dhexeeyo waxaa kaloo dhici karta arrin kaloo saddexaad oo xataa meesha ku jirto ah in saad og tahay reer galbeedka guud ahaan dowladaha dowladda maraykanka gaar ahaan meesha waxaa aada isugu baacsada nimankan ururada mayalka adag ee alqaacida iyo waxyaabaha xiriirka la leh waxaa dhici karto xataa arrin kale oo mararka qaar iyadana suurtagal ay tahay in dowlado fara badan oo tuhunsan in meelahaasi hub uu maro kooxo aan la garanaynin ama markaasi mayal adag ama xataa ilaa falastiin loo gudbiyo dowladda israa'iil iyo xataa mararka qaar inay meeshaasi diyaaradahooda wax ku duqeeyeen dowladda sacuudiga ayaa habeenkii xalay ahaa waxa ay qaramada midoobay u gudbisay codsi la xidhiidha in iyadu ay kormeerto ishana ay ku hayso xeebaha xudaydo oo ay xuutiyiintu gacanta ku hayaan kadib markii halkaasi lagu laayay tahriibayaal soomaali ah oo tiradoodu ay laba iyo afartan tahay iyadoo welina badda lagu la'yahay dad kale oo aan labaatan ka yarayn warbixintaasi waryaheena jacfar kuuka ayaa suugkeena soo duway halkaad kala socotaana waa v o a washington haddaba dadkaasi halkaasi ku dhintay waxaa ka mida gabar ay dhashay sahre cismaan canshuur oo iyadoo ah hooyo ku sugan magaalada laascaanood waryaheena cabdikariim cabdulaahi olol ayaa wareystay hooyo zahra oo ku sugan magaalada laascaanood
warku wuxuu igu soo gaadhay gabadhayda inay geeriyootay iyada oo warkeedana macnaa iyo markii lacagta layga shubtayna bisha waxay ahayd saddexaad labadeedii bay ahayd lacag kun iyo laba boqoloo dollaraa layga shubtay maalintaas waxaa lagu yidhi caawaa lagu qaadayaa baa lagu yidhi oo doonta lagu saarayaa dhowr iyo toban beri in ayadaas ay macnaa marna ku go'doon ahayd oysan telefoon haysan markii dambana igala soo xidhiidhay bay ii xigtay markii ay hadda dhimanaysa saddex habeen ka hor way la soo hadashay caawana la qaadayaa bay igu tidhi waxaa ii xigtay galabtii in laygu yidhi iyo maqaariibtii gabadhaadi waa meyd walaahi dee waxaa la leeyahay gantaal baa lagu dhuftay waan filayay gabadhaydu inay baddaas ku qarqoonto oo maaragta geeri iyo nololba waan sugayay laakiin bal markaa waxaad iga sheekaysaa gabadhu laascaanood bay ka tagtay oo yeman bay gaadhay bal qaabka ay u socotay iyo sida ay u tagtay bal iga sheekee marxaladda ay martay iyo sidaad xaaladeeda uga warhaysay iyo sidaad markii hore laascaanood ugu weyday
gabadha aniga subax jimcaad oo bishii labaad tobankeedii ayay iga tagtay muddo markaan ka warla-aanaya maba igala soo hadashay si allaale iyo si adduunyaale cidda kaxaysay iyo cidda fangaraynaysayna hadda ma garan karayo
waa gartay markaa goormay kula soo hadashay warkeedii ugu horreysay aada maqashay gabadha
markii hore tobankii bisha iga tagtay markii dambena adigu labaatankii bisha ama ama shan iyo labaatankii bisha ayay la soo hadashay warkii ugu horreeyey adiga lagu soo sheego xaggaad ka maqasheen ayaa kuu soo tabiyey in gabadhaadii ay ku jirtay dadka dhibanaha ee gantaalkaasi uu ku dhacay waxaa ii soo tabiyey gabadh walaalkeed dhintay baa ii soo gashay doon baa dhacday bay igu tidhi doontaas hadday dhacdayna markay ii sheegtay gabdho axmed garaado ku dhintay waxaan gartay gabadhay doontay raacday inay tahay isla markaana waxaa ii soo gashay gabadh raacday oo ay ehel ahaayeen gabadh walaash in adeerteeda ayaa ii soo gashay waxay igu tidhi ina xasan faahiya soo hadashay ina xasan faahiyana waa macnaa gabadh dhaawac ah oo dadka la socotay waxayna ku celcelinaysaabay tiri ina cumar igoori dhimatay ina cumar igoori dhimatay ina cumar igoori in fara badan oo sidaadoo kale oo laascaanood jooga oo iyadana dhibtaasi soo gaadhay tiradoodu intay bay tahay aad hadda intaad ka warqabtid ama lagu sheegayay aada isu timaadeen
hadda halkan waxaa ka kacday gabadh igu tidhi gabadh yar baa habareer u ahay baan haystay gabadhaa yarta ah hooyadeed horey u tahriibtay iyadana saasaa badda miyaa cuntay kolley saasaa looga warla-ayahay say u tagtay lama hayo cawaan baa laku xidhadoo meel ku haysta waa la sheegaa waa dhimatayna waa la sheegaa inantaa yarta ah waxaa lagu yidhi gabadhaa hadda ii timi habararteed bay ahayd waxay tii waxaanu ku odhan jirnay habarartaa baddu cuntay iska joog anna baddu hay cunto oo hooyadii meeshay martay aan maro ayay igu tidhi gabadhaa waan arkay waxaan arkadoo kale gabadhaa wiilka walaalkeedii dhintay ee galabtii u horeysay doontu ina dhacday ii soo sheegtay dad fara badan oo kalena waa la sheegaya magaalada jooga ma waxaa jira magafayaal aada lacag u dirteen oo yeman jooga oo caruurtiina lacag ka qaato meel ku xidhay oo doonta saaray haa aniga waxaa ila soo hadlay nin gabadhaydu markay telefoonku iigu dhiibay waxay igu tiri kun iyo laba boqoloo dollar baa laygu yidhi doontu bay kugu qaadaysaa ilaa soodaan anigu soodaan baan rabaa inaan kaga hadho markaas kun iyo laba boqol wax laga qaataa ma jiraan wax ii sheeg gabadha yar markaan ku yidhi waxay tidhi ninkan baan kuu dhibaya la hadal wuu ila hadlay lahjad soomaaliyeed buu lahaa kun iyo laba boqoloo dollar buu iga qaatay marka gabadhayda geerideeda waxaa ii dheer in aan maartaa dhacanahay oo aan soo amaahday lacagtaas maxaad ka codsanaysaa soomaalida iyo mas-uuliyiinta kala duwan codsigaad u diraysaa maxay tahayna oo aad doonaysaa in bal laydinka caawiyo guud ahaan safaaradda soomaalida ee yeman ku taalla iyo cid kastoo awood walban inaad ogaataan xaalka dhibaatadii sida caruurtiinu ay ugu dhacday waxaan ka codsanaynaa mas-uuliyiinta soomaaliyeed iyo wix allaalo oo wixii islaam ah oo ka qaban kara hawshaas wax ka qaban kara in ubadka iyagana looga maxay ahayd tixanibo dhulkaas ay ku dhimanayaan ee saxaraha iyo badahaba leh ayaan ka codsanaynaa
taasi waxay ahayd hooye sahre cismaan canshuur oo dhashay mid ka mid ah dadkii ku dhintay duqayntii la sheegay in loo geystay dad soomaaliya oo iyagu doon ay saaraayeen ay kusii jeeday dalka suudaan waryaheena cabdikariin cabdulaahi olol ayay u waramaysay
subax wanaagsan dhegaystayaal madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa khatar u qaadanaya sidii uu xakamo u kala dhex dhigi lahaa maraykanka iyo saaxiibadiisii aadka ugu dhowaa taasoo ahayd mid maraykanka uu si weyn uga foojignaan jiray weligiisa sida ay sheegayaan xubnaha labada aqal ee labada xisbi waxaana uu hadalkan kusoo beegmayaa xilli uu sare u kacay muranka ka dhex taagan aqalka cad iyo britain iyo sidoo kale jarmalka wariyaha v o eda michael bowman ayaa warbixintan noo diyaariyey waxaana soo jeedin doonta falastiin axmed imaan toddobaadkii hore madaxweyne trump waxa uu ka adkaystay inuu gacanta ka salaamo hogaamiyaha jarmalka ankala markel iyagoo hortaagnaa dad badan kadibna waxa uu ku eedeeyey in jarmalka lacago badan lagu leeyahay oo neto ay ku leedahay iyo maraykanka oo sii wada difaaca dhanka milatariga
dowlado badan ayaa waxaa lagu leeyahay lacago sannadihii hore mana ahan mid cadaalad ku ah maraykanka dowladahan waa inay iska bixiyaan waxa lagu leeyahay saraakiisha difaaca ee jarmalka ayaa diiday eedeyntaasi aqalka cad ayaa sidoo kale sii waday ku adkaysashada eedda ay britain u jeedinayaan kadib markii london ay iska fogeysay eedeyntaasi iyagoo weli soo xiganaya mid ka mida dadka wararka faaqida oo t v-ga ka sheegay in sirdoonka britain ay jaajuuseen oo dhegaysteen trump kadib markuuu sidaasi ka codsaday madaxweynihii hore barack obama
wuxuu adeegsaday ereyada lasoo gaabiyey ee g c h q waa maxay taas waa xarfo lasoo gaabiyey oo loogu yeedho hay-adda sirdoonka ee britain mudanaha xisbiga jamhuuriga will hart ayaa u sheegay t v-ga a b c barnaamijkiisa this week
marna kuma dhaawacayso inaad tidhaahdo waan ka xumahay
mudanayaasha koongareska ayaa sheegay in madaxweynaha laga doonayo inuu ku dhowaado saaxiibadiisa oo dayr qura ay iskugu yimaadaan mudane will hard oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi
waxaana laga doonayaa inaannu xaqiijinno inaannu dhammaanteen si wada jir ah u wada shaqayno waxaan ku noolnahay duni khatar ah keligeenna howlahan kama bixi karno
jacquin castro oo ah mudane ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa isna waxa uu la hadla t v-ga a b c isla barnaamijka this week wuxuuna sheegay
ka wada shaqaynta waxyaabaha qaar sida argagixisada waa waxa keliya ee looga guulaysan karo waa haddii waddamadan iyo sirdoonkoodu ay aaminaad ku qabaan iyo kalsoonii maraykanka marka haddii aad maqasho hadalladan aanan loo meeldayin waxa keliya ee aan ka fakero ayaa ah in madaxweyne trump uu dafirayo ama wax kama jiraan uu ka dhigayo xiriiradaasi trump ayaa sheegay in aysan jirin sabab looga walaaco kulankiisii markel isagoo sheegay inuu ahaa kulankaasi mid wanaagsan islamarkaana aysan kooxdiisu ahayn kuwa eedeeyay dalka britain
waxa keliya ee aannu samaynay ayaa ah inaan soo xigannay qof aqoon-yahan sharciyaqaan ah oo mas-uul ah kaasoo t v-ga ka sheegay hadalkaas wax faker ah kama dhigin arrintaasi
kadib hadalkaasi ayaa telefishinka fox news waxa uu sheegay fakar walba oo uu bixiyo qofaa la bixinaya oo telefishinkooda ka soo muuqday in aysan iyagu caddayn u haynin in la basaasay donald trump warbixintii michael bowman waxaa inoo soo koobtay oo soo jeedinaysay falastiin axmed iimaan
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington haddii ay ku dhaafaan barnaamijyada iyo wararka v o a waxaad dib uga daalacan kartaa ciwaankeena oo ah v o a somaly com halkan dhegeystayaal markana waa ciyaarihii nuur xasan nuur iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha
haddii aan ku horeyno horyaalka sbain ee laliga kooxda barcelona ayaa laba dhibcood oo qura usoo jirsatay kooxda hogaanka hayse ee real madrid kadib markii ay xalay afar gool iyo laba ku garaacday kooxda valencia barsa ayaa aad ugu baahnayd guushan sababtoo ah toddobaadkii hore ayaa waxaa si lama filaan ah u hakisay oo laba gool iyo goolna ku garaacday naadiga deportivo goolasha ay ku badisay laba ka mid ah waxaa dheliyey ciyaaryahan messi halka labada kale ay kala qaybsadeen suwares iyo andrea gomes labada gool ee valencia waxaa u keenay ciyaaryahanada muniir alxadaadi iyo mangala kulamadii kale ee laliga ee xalay iyo shalay kooxda atletic madrid waxa ay saddex gool iyo gool ku garaacday sevilla deportiva la corona waxaa gurigeeda ku garaacday oo hal gool iyo eber dirtay kooxda seltavigo sporting gihon waxay saddex gool iyo gool uga awood sheegatay qaranada halka leganes iyo malaga ay ku kala baxeen baraajo eber iyo eber ah real madrid oo sabtidii laba gool iyo gool uga badisay kooxda atletic bilbao ayaa horyaalka sbain ku horkacaysa shan iyo lixdan dhibcood barcelona oo ku soo xigta ayaa leh saddex iyo lixdan dhibcood kaalinta saddexaadna waxaa ku jirta sevilla oo leh toddoba iyo konton dhibcood dhinaca ingiriiska shalay galab iyo xalay waxaa dhacay saddex ciyaarood ciyaartii ugu xiisaha badneedna waxa ay xalay dhex martay kooxaha manchester city iyo liverpool ciyaartan oo lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii uga xamaasada badnaa xilli ciyaareedkan horyaalka ingiriiska labada dhinacba waxay iska khasaariyeen fursado waxaana jiray eex ay ciyaartooyda labada kooxood ka tirsadeen garsooryihii dhexdhexaadinayey michael oliver liverpool ayaa goolka la hormartay waxaana rigoore ugu dhaliyey laacibkooda qadka dhexe james milna balse waxaa barbareeyey weeraryahanka manchester city sergio aguero bareejadaasi hal iyo halka ah ayayna ku soo dhammaatay ciyaartii xiisaha lahayd ee dhex martay liverpool iyo manchester city ciyaaraha kalena tottenham waxay laba gool iyo gool uga adkaatay southampton goolasha waxaa u kala dheliyey ciyaaryahanada ericson iyo del ali dhanka southampton goolka waxaa u saxiixay ciyaaryahan ward brose intii ay ciyaarta socotana waxaa ka dhaawacmay xidigooda manolo gabyidini dhanka kalena kooxda manchester united ayaa kor ugu soo kacday kaalinta shanaad kadib markii ay saddex gool iyo gool uga awood sheegatay kooxda middlesbra goolasha united waxaa kala qaybsaday marwan filayn jese lingard iyo antonio valencia goolka keliya ee middlesbra waxaa u saxiixay ciyaaryahan rudi gested guusha ay manchester united gaartay waxa ay ugu dambeyntii ka soo saartay kaalinta lixaad oo muddo ka badan saddex bilood ay keligood ku jireen waxaana hadda ay booska shanaad kala baxeen kooxaha arsenal iyo everton horyaalka premier leaga ingiriiska waxaa laga fujila'yahay oo weli hogaanka haysa chelsea oo loo saadaalinayo in sanadkan ay ku guulaysan doonto sabtidii ayay laba gool iyo gool uga adkaatay kooxda stoog waxaana hadda ay toban dhibcood ka sarreysaa kooxda ku soo xigta ee tottenham iyada oo leh sagaal iyo lixdan dhibcood tottenham oo kaalinta labaad ku jirta ayaa leh sagaal iyo konton dhibcood booska saddexaadna waxaa ku jirta manchester city oo leh toddoba iyo konton dhibcood dhinaca horyaalka talyaaniga ee seriya aada haddii aan aadno kooxda yuventus ayaa guul ay si qalqiil ah ku keentay kasoo hoyday kooxda samdoria oo ay ugu soo badisay gool iyo waxba goolka guusha waxaa madax ugu dhaliyay ciyaaryahan huan quadarado guushaasi ayaa kaga dhigan inay siddeed dhibcood ka sarreyso hadda kooxda kaalinta labaad ku jirta ee roma oo xalay saddex gool iyo gool uga awood sheegatay naadiga sasuolo roma goolasha waxaa u kala dheliyey ciyaaryahanada aadan jako maxamed saalax iyo leonardo baredes napoli oo kaalinta saddexaad ku jirtana waxay saddex gool iyo laba ku dharbaaxday imboli laba ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyey ciyaaryahan lorenzo insigne dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
nuur xasan nuur iyo ciyaarihii aanu intaasi ku dhaafna gabagabadii idaacadda aan kusii saqaynaa nuur qodobkii warka caalamka ugu weynaa bal dib noogu celi mahadsanid falastiin laba sarkaal oo sare oo ka tirsan dowladda maraykanka ayaa lagu wadaa inay maanta ka marakacaan haddii ay run ahayd iyo haddii kaleba eedeynta uu madaxweyne donald trump ku eedeeyey in maamulkii madaxweyne obama uu dhageystay taleefoonada daarta trump ee magaalada new york agaasimaha hay-adda f b i da james comi iyo madaxa hay-adda amniga qaranka admiral michael rogres ayaa isniinta maanta ah uga jawaabi doona su-aalooyin guddiga sirdoonka ee aqalka wakiilada waxaana ay sheegi doonaan waxa ay ka ogyihiin sheegashada hadalka madaxweyne donald trump mahadsanid nuur markana kaalmihii sugaanta maxaa noo haysaa nuur falastiinay dhegeystayaasha waxaan u ciyaari doonaa mid ka mid ah heesaha ay aadka aragtay u jecel yihiin dadka soomaalida qaarkood gaar ahaan fanaanka axmed mooge mid ka mid ah heesihiisa lagu jecel yahay oo aan heesta
waa heestaasi waxa uu leeyahay fanaanku ee banaxariistii jannaha ka waraabiya iyadoo doog dhex jirta oo daawanaysa ubaxa aan isaga kala baxno codka axmed mooge iyo dhegeystayaashaba
andamaq jacay dad israbaa warkood ka daadije waxay ugu daray markii aan dullimi tangimiga rabay andamaq jacay dad israbaa warkood ka daadije waxay ugu dharay markii aan dullimi tanduniga rabay iyadoo dog dhex jiifto daawanaysa ubaxo iyadoo dog dhex jiifto daawanaysa ubaxo sawraaxadamacdayo dulbaa garayski furaatayo sidayse timi sawraaxadamacdayo dulbaa garayski furaatayo sidayse timi animadaysa mise waad dugsiisaa dibnamaysa saarta yadooqu heli jiraaye dadu maxaad ka faliday dadow dadow dadu maxaad ka faliday dadow dadow dadu maxaad ka faliday
heestaasi aadka u macaan ee uu ku luqeeyo fanaanka allahu naxariista axmed mooge liibaan waxa ay gabagaba u ahayd idaacaddeenii saaka waxaa idinla socodsiinayey falastiin axmed iimaani anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo duhurta kowda xilliga geeska afrika inta aan dib dambe hawada ugu kulmi doono dhegaystayaal waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo
nabadgelyo deqaayna ka daadije waxa aan geynay tumaariyo dhibtoodo ilaa dulkee wuxuu sida daruuraha sagal waa u dahaalacay wuxuu sida daruuraha sagal waa u dahaalacay waa mid muuqada hablo haddananigu dayla lahaygu dirqiyay ومن موغد هبلو حدا أنني قدينا لهاي قدر غيائي عن إري ما ديسا تبسي وعن تبسي